habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha juun ee sannadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo bogga v o a somcom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allaha u naxariista guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday
jawaari wuxuu ahaa rajul dowla qof dowladeed statesman ayuu ahaa qof oo dabcan dowladnimada soomaaliya tusaale u ah ayuu ahaa qof ahludiin ah ahlu dowli ah oo dabcan dowladnimada iyo sharciga iyo ma aragtay dadka ku haga oo ku dhaqa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno hoosu dhaca ku yimid wax soo saarka beeraha ee soomaaliya ee sanadihii u dambeeyey
dadka soomaalidu waa baraarugsan yihiin way soo jeedaan inay beerihii tabcadaan bay diyaar u yihiin laakiin caqabadda ugu badanee maanta ka haysata soomaaliya wax soo saarka beeraha waxa weeye waa caqabadda amniga waxyaalaha dhibaatada keenaya inuu wax soo saarku yaraado goobihii ugu muhiimsanaa uu cadowgu gacanta ku hayo sayn walaal aniga waxaan qabaa runtii saaxiibaday feker ka duwan waayo xukuumadda sideeda waxay qabtaa wasaaradda beeraha
warbixinno ku saabsan doodii xalay dhex martay musharaxiinta madaxtinimo ee dalka maraykanka ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida allaha u naxariistee waxaa galabta magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya rofesor maxamed cusmaan jawaari geerida maxamed cusmaan jawaari ayaa waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda iyo qaar ka mid a ehladiisa waxaana la sheegay in jawaari muddooyinkii dambe uu xanuunsanaa xanuunkaasna uu u geeriyooday wuxuu ahaa garyaqaan iyo siyaasi wuxuu laba jeer soo noqday afhayeenka baarlamaanka soomaaliya isagoo marna noqday kusimaha madaxweynaha bilihii agost iyo sebtembar ee sannadkii kii burburkii soomaaliya ka hor wuxuu xilal ka soo qabtay xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre allah u naxariistee jawaari ayaa waxa uu ku dhashay toddobadii bishii disembar ee sannadkii kii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wuxuuna ku geeriyooday da'da sano jir maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa lagu xusuustaa inuu yahay guddoomiyihii baarlamaan ee si nabad ah ku qabtay laba doorasho madaxweyne iyadoo sidoo kale culayska siyaasadeed ee culays siyaasadeed oo kaga yimid madaxtooyada soomaaliya uu keenay in bishii abril ee sannadkii kii uu iska casilo xilka afhayeenka golaha shacabka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa jimcada maanta ku dhawaaqday inuu soo dhammaaday imtixaanka shahaadiga fasalada dugsiyada sare ee guud ahaan dalka kaasoo bilowday toddobaadkii hore wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada nuure mustaf mukhtaar oo warbaahinta dowladda la hadasha ayaa sheegtay in jawiga imtixaanka oo ahaa mid degan uu si nabada kusoo dhammaaday iyadoo aanay dhicin wax dhibaato ah nuura ayaa sidoo kale sheegtay in imtixaanka sanadkan laga galay saddex iyo soddon deegaan oo dalka oo dhan ah oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee muqdisho iyo sagaal iyo lixdan xarumood oo waxbarasho iyadoo intaa ku dartay in ardayda uu ka muuqday anshax iyo diyaargarow xoog leh oo bahda waxbarashada ay u riyaaqeen imtixaanka sanadkan ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan toddobiyo soddon kun oo arday oo ka kala socday gobolada dalka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegtay in imtixaanka dowladda soomaaliya ee sanadkan uu markii ugu horreysay gaaray degmooyin cusub oo aan horey looga geli jirin kuwaasoo ay ka mid yihiin ceel dheer ceelwaaq laascaanood iyo buuhoodle wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay guda gelayaan sixitaanka iyo soo saarista natiijooyinka ciddii cabasho qabtana ay u furan tahay warbixin cusub oo qaramadii midoobey ay soo saartay ayaa lagu sheegay in gaajada ka jirta dalka suudaan ee dagaaladu ay aafeeyeen ay marayso heer aan horey loo arag iyadoo in ka badan milyan oo qof ay soo food saartay heer gaajo oo aad u daran iyo xaalad adag warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in kun oo ruux oo ku nool toban ka mid a gobol ee suudaan ay ku jiraan xaalad masiibo ah iyo khatar macluul sindi maken oo ah agaasimaha hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shaqaalahooda samafalka ee gudaha suudaan ay habeen iyo maalinba ku shaqeeyaan xaalado halis ah si ay gargaar nafbadbaadin ah u gaarsiiyaan kuwa sida aadka ugu baahan laakiin wakhtiga oo kasii dhammaanaya ay adag tahay in laga hortago macluul waxay intaa ku dartay in sanadkan gudihiisa markii hal qofba la caawiyo ay sideed kale gargaar si daran ugu baahan yihiin katherine resel oo ah agaasimaha hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa iyadana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in gaajo iyo nafaqa darro naxdin leh ay ku fidayaan gudaha suudaan haddii aan la helin maalgelin caalami ah iyadoo intaa raacisay inay jirto halis dhab ah xaaladdana ay faraha ka bixi doonto ugu dambeyntiina shacabka dalka iiraan ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashada deg dega ah ee lagu soo dooranayo hogaamiyaha bedeli doona madaxweynihii mayilka adkaa ee geeriyooday ibraahim riisi iyadoo musharaxa keliya ee isbedeldoonka uu ballan qaaday inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka reer galbeedka si uu u xoojiyo ololihiisa hadalka maysuud baseshaan oo ah dhakhtarka wadnaha ayaa imaanaya kadib markii isaga iyo xulufadiisa ay bartilmaameed ka dhigteen digniin ka timid hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi ayatullah cali khameni ee ka dhan ahaa xiriirkooda maraykanka basegshan oo hadalkan jeediyey markii uu codeeyey ayaa u muuqday mid uu uga dan lahaa in uu ku kordhiyo isu soo baxyada doorashada kadib markii iyadoo iiraan ay wajahayso sannado dhaqaale xumo mudaharaadyo ballaaran iyo xiisada ka taagan bariga dhexe haweenka iyo kuwa ku baaqaya isbeddelka ayaa laga mamnuucay codaynta halka doorashadan aysan wax horjoogtayn ah ku yeelan doonin kormeerayaal caalami ah oo la aqoonsan yahay codbixiyayaasha ayaa waxay wajahayaan doorasho u dhexaysa musharaxiin mayl adag iyo dhakhtarkan cusub ee isbedel doonka ah iyagoo markaasi doonaya in ay ka adkaadaan xukunka kacanka islaamiga ama ay dhinaca kale u rogaan hanaanka maamul ee dalka iiraan dhegeystayaal warkeennii dunidana waana geyntaa galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku horeyna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen allaha u naxariistee waxaa goordhow magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari geerida maxamed cusmaan jawaari waxaa xaqiijiyey warbaahinta dowladda iyo qaar ka mid ah eheladiisa waxaana la sheegay in jawaari uu muddooyinkii dambe uu xanuunsanaa xanuunkaasna uu u geeriyooday waryaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho allaha u nakhariistay guddoomiyii hore golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa dhakhal soomaaliyeed waxaana loogu yeeri jiray qaamuuska soomaaliya jawaari wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanka soomaalida farukutiriskee doorka weyn ka qaatay dibudhiska dowladnimada wuxuuna kharar kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray soddonkii sane lasoo dhaafana wuxuu door weyn ku lahaa dibudhiska soomaaliya waxaana si gaara loogu xusuusaa dhanka dastuurka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo mar soo noqday guddoomiyaha golaha shacabka mar labaadna halkaasi qabtay ayaa lagu yaqaanay markay timaado hadal adeyga mowqafka siyaasadeed iyo doorka la xidhiidha wax ka beddelka dastuurka oo meelo kala duwan oo fagaaraw kaga hadli jiray arrimaha dastuurka tobankii sanee lasoo dhaafana dadka sida dhow ula shaqaynaya guddoomiye jawaari waxaa ka mid a senator hore xuseen sheekh maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed wuxuuna v o eda kaga warramay aqoontu u lahaa brofesor jawaari laga yimaado siyaasadda inay ku wada jireen dhowrkii sane lasoo dhaafay allah unaxariisto sabir iyo imaan allah naga siiyo maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii golaha shacabka hore ee golaha shacabka oo aa dhintay sabir imaan allah naga wada siiyo qoyskiisa ayaa i xaqiijiyey dabcan maalmahan waa fiicnaa oo qof xanuunsan mu ahayn laakiin mataqaana qoyskiisa ii xaqiijiyeen yara mataqaana gaas waxbaa iskaga kacsanaa lakin nin hadda iska dhaqmaayo caadi ayuu ahaa allah unaxariisto mawtulfaja waaye sabir iyo imaan ummadda oo dhan allah ka wada siiyo nin dowladeed oo dhintay ay waaye oo ummad soomaaliyeed u ahaa namuudij ama model u ahaa
allah unaxariisto gudoomiye jawaari dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay si dhow baad saaxiib ula ahayd marna siyaasadaad ku wada jirteen iyo iyo baarlamaanadii bal jawaari qof aan keebu aha intaa ka taqaanan ka barata adiga jawaari wuxuu ahaa rajul dowla qof dowladeed statesman ayuu ahaa qof oo dabcan dowladnimada soomaaliya tusaale u ah ayuu ahaa qof ahludiin ah ahlu dowle ah oo dabcan dowladnimada iyo sharciga iyo ma aragtay dadka ku haga oo ku dhaqa oo tusaale u ah mataqaanaa dowladnimada soomaaliya ee casriga maanta dabcanna la soo shaqeeyey dowladihii rayidka ah la soo shaqeeyey dowladdii militariga burburkaana soomaaliya dadkii mataqaanaa dowladnimadeeda wax ka dhisay ka mid ahaa gaar ahaanna baarlamaankeena casriga maanta haddana waxa uu si gaara uga shaqaynayaba dabcan dastuurka aan hadda mataqaana gacanta ku hayno cutubyadaan la ansixiyey iyo mataqaana isaga ayaa oday iyo marjac u ahaa mataqaana hay-adaha dastuurka ka shaqeeya allah unaxariisto wuxuu ahaa nin dowladeed oo dowladnimada soomaaliya mataqaana ka baxay sabri imaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka geeriyooday si gaar ah
madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeeda soomaaliya ahna guddoomiyii hore golaha shacabka shariif xasan sheekh aadan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta sida dhow u yaqaanay guddoomiye jawaari waxayna ka soo wada shaqeeyeen dowladihii kumeel gaarka iyo dowladihii ka dambeeyey waxaana v o eedu kaga warramay taariikhdu ka yaqaana allaha u nakhariistay marxuum jawaari oo ugu dambeyn maanta ku geeriyooda muqdisho
walaa ilaah u naxariisto walaalow samri imaan horta anaga ada tacsiyiisa haddale noo sheega waaba kasii naxsanahay jawaari nin aad iyo aad u fiican oo soomaali oo aada u fiican oo wadani oo soomaalina wax badan u soo qabtay oo dadaal badan soo galay oo aqoon-yahan ayuu ahaa ilaahay u naxariisto wadankana dadaal badan u soo galay jawaari siyaasaddaad ka soo shaqayseen golaha shacabka aad kaga kala dambayseen bal haddii shaqadiisii aad sifayso maxaad ku xasuusataa walaa jawaari wax badan waxaan ku xasuustaa nin raganimo badan iyo aqoon badan iyo waayo aragnimo leh baan ku xasuustaa marka ilaahay u naxariisto nin aqoon-yahana oo runtii dalka iyo dadkana aada u jeclo oo wanaag badan ka shaqeeyey buu ahaa intaasaan ku xasuusanaynaa ilaahay u naxariisto qabrigiisa waasa ilaahay uga dhigo dadku intuu ka tegeen ilaahay wanaag iyo kheer dad kheer ka dhigo ilmihiisa iyo haaskiisa intuu ka tegeen ilaahay ayagana ha wanaajiyo dee qabrigiisa waasa allah uga dhigo walaalo markaad timaado go-aan qaadashada qof qankee buu ahaa
qof go-aan qaadashadiisa aada u fiican tahay buu ahaa runtii oo go-aan qaadashadiisi asoo miisaan leh oo miisaamayo asoo ku miisaamayo wadaniyadda iyo diinta iyo soomaalinimada intaba asoo ku miisaamayo nin go-aan qaadashadiisa aad iyo aad u fiican tahay buu ahaa
gudoomiye hore golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee farakutiriska taariikhda dib loogu laabto wuxuuna ka mid yahay odayaasha siyaasadeed ee marjac u ah markay timaado dowladnimada waxaana dhowr siyaasi oo ka mid a kuwa hadda xilalka iyo xaqiijiyeen inuu door weyn ku lahaa wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya markay timaado kulaabashada iyo go-aanada qaarkoodnu ahaa oday marjac u ah hadda arrimaha dastuurka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a
markana maraykanka doodii habeennimadii khamiistii ee xalay uu qabtay telefishinka c n n ee ka dhacday magaalada atlanta ee gobolka georgiya ee dhex martay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa labada musharax waxay isku wajaheen dhowr arrimood oo muhiim u ah tartanka adag ee madaxnimo qaar ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee dooda oo uu wax ka qoray liam scott oo v o eda ka tirsan waxa ay noo soo koobaysaa caashe ibraahim aadan
dooddu waxay noqotay habeen ay laba murashax oo wax yar ku heshiiyey wax badanna isku khilaafay qodobada ugu muhiimsan ee khilaafka waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha maraykanka xuquuqda taranka siyaasadda arrimaha dibadda iyo khataraha dimuqraadiyadda waryaha dooda qaybanaya jake taber ayaa su-aashii ugu horreysay ee habeenkii xalay waxa ay ku saabsanayd sicir bararka taas oo uu sheegay inay tahay walwalka ugu sarreeya ee codbixiyaal badan oo maraykana biden waxa uu ku eedeeyey trump inuu mas-uul ka yahay dhibaatada isagoo sheegay inuu dhaqaale xumo ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyey waxaan samaynay waxay ahayd inaan isku dayno in aan mar kale wax isku soo celinno biden ayaa sidaasi yidhi biden waxa uu ku howlanaa fal dheelitirnaan ah oo u dhexeeya ammaanta maamulkiisa ee xagga dhaqaalaha isagoo qiray in dad badan oo maraykan ah ay dhibaato ka soo gaarayso sicirka sarreeya waan sii wadi doonnaa dagaalka si aan hoos ugu dhigno sicir bararka oo aan dadka u siino nafis biden ayaa yidhi intii lagu guda jiray hadal uu soo xirayey trump ayaa dhanka kale u dabaal degay guulihiisii dhaqaale iyo sidoo kale sida uu ula tacaalay masiibadii covid sagaal iyo toban cilmi baarista dhaqaalaha si kastaba ha ahaatee waxa ay muujinaysaa in canshuur dhimistii aadka u yaraa ee trump uu saxiixay sanadkii laba kun toddobiyo toban ay keentay xoogaa kobac dhaqaale ah laakiin uma dhowa wixii uu ballan qaaday trump qiyaastii saddex ka mid a tobankii qof ee maraykan ah ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu ahaa dhibaatada ugu muhiimsan ee soo wajahday waddanka ra-yi ururin ee bishii may samaysay galab laakiin taasi waxaa ku jiray arrimo dhaqaale oo kala duwan militariga ruushka ayaa duulaan buuxa ku qaaday dalka ukraine bishii februaayo ee sanadkii laba kun laba iyo labaatan ku dhowaad laba sano markii uu biden xilka madaxweynenimo hayay intii lagu guda jiray doodda biden iyo trump waxa ay u muuqdeen inay ku heshiiyeen mucaaradkooda madaxweynaha ruushka valadimir putin shuruudaha uu sheegay ee dhammaadka dagaalka balse trump ayaa ku celiyey sheegashadiisa ah in dagaalku uusan weligiis bilowdeen haddii uu madaxweyne ahaan lahaa waxa uu sidoo kale dhaleeceeyey intay la eg tahay kaalmada uu maraykanku siiyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada kiyef biden ayaa sheegay in trump uu maraykanka ka saari doono nato uuna gelin doono halis ah dagaal sii ballaarta dhanka hogaamiyaha ruushka biden waxa uu yidhi xaqiiqdu waxa ay tahay in putin uu yahay dembiilo dagaal biden iyo trump ayaa sidoo kale isku khilaafay su-aalaha siyaasadda dibadda ee ku saabsan dagaalka israa'el iyo xamaas trump waxa uu dhaleeceeyey sida biden uu u maareynayo dagaalka isagoo sheegay in biden uu noqday sida falastiin oo kale sababtoo ah dalabka biden ee ah in israa'iil ay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee khaza trump ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu isagoo ku sheegay waraysi uu bishii abriil bixiyey in ay ahayd inuu ka hortago weerarkii toddobadii oktoobar ee xamaas ee dhaliyey colaadda biden waxa uu gaashaanka u daruuray dhaleecaynta ah in maamulkiisa uu hubka ka reebay israa'el waxaan israa'iil siinaynaa dhammaan hubka ay u baahan yihiin ayuu yidhi madaxweynaha xilka haya ayaa sidoo kale soo bandhigay hindise saddex weji ah oo ku saabsan xabad joojin dhex marta israa'el iyo xamaas isagoo uu ku eedeeyey kooxda xagjirka ah sababta aan weli heshiis loo gaarin trump ayaa taas ku murmay oo yidhi israa'iil waa midda adiguna waa inaad fasaxdaa oo aad sii daysaa in ay shaqada dhammeeyaan ayuu yidhi biden ayaa taa kaga jawaabay weligay ma maqal nacasnimo intaas la-eg dagaalka khaza ayaa ka dhashay weerarkii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay xamaas ku qaaday israa'iil oo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof sida ay sheegeen saraakiisha israa'el waxaana uu horseeday in la qabto ilaa iyo laba boqol iyo konton la haysta ah weerarada ka dhanka israa'il ee khaza ayaa lagu dilay in ka badan soddon iyo toddoba kun iyo toddoba boqol oo falastiiniyiin ah oo u badan rayid sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi qayb udubdhexaad u ah ololaha biden iyo qodobadiisii hadalka intii lagu guda jiray doodda waxay ahayd iskuday lagu doonayo in lagu soo bandhigo trump in uu khatar ku yahay dimuqraadiyadda maraykanka trump ayaa bishii may lagu helay afar iyo soddon dacwadood oo dembi ah oo lagu soo ogay dacwad lacag ku-aamusin ah taas oo ka dhigtay inuu noqdo murashixii ugu horreeyey ee xisbiga weyn ee noqda dembiile waxaana uu wajahayaa eedeymo dheeraad ah oo dhanka sharciga ah oo la xiriira doorkii uu ku lahaa kacdoonkii lixdii janaayo ee xarunta koongareeska maraykanka ee capital hill ninka keliya ee masraxa ku jira ee ah dembiilaha la xukumay waa ninka aan fiirinayo biden ayaa yidhi mar ay dooddu socotay isagoo ula jeeday trump maray dhexdhexaadyaha dooda dana bash weydiisay trump ayaa waxa uu sheegay inuu ogolaan doono natiijada doorashada ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka haddii si cadaalad ah loo qabto si kastaba ha ahaatee xisbiga jamhuuriga ayaa horey ugu adkaystay sanadkan in dimuqraadiyiinta ay khiyaami doonaan doorashada waxaana uu ku dhawaaqay in doorasho kasta oo uusan ku guulaysan ay u badan tahay inay noqoto mid musuq maasuqa
mahadsanid caasha oo warbixintaasi nala socodsiinaysay dhinaca kale intii ay dooda socotay madaxweyne joe biden iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa isweydaarsaday hadallo xanaf leh iyo warbixinno been ah ama marin habaabin ah maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya qaar ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ay v o eda hubisay xaqiiqanimadooda ee ay labada madaxweyne ka been sheegeen
intii ay doodu socotay madaxweynihii hore maraykanka donald trump waxauu soo hadal qaaday dhacdadii lixdii bishii janawari ee ay koox taageerayaashiisa ah ku galeen aqalka koongareeska maraykanka isagoo ku tilmaamay dadkii weerarkaasi geystay inay ahaayeen tiro yar oo rabshadaha badankoodna uu boolisku bilaabay taasoo aan xaqiiqo ahayn xaqiiqada ayaa ah weerarkii lagu qaaday xarunta koongareeska maraykanka wuxuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado xarun dowladeed oo la mid ah middan maraykanka gudihiisa in ka badan laba boqol oo sannadood kumanaan qof ayaa ku qamaamay dhismaha baarlamaanka iyadoo booliska iyo kuwa rabshada wadana ay gacanta isula tageen arrintaasi darteed waxaa dembiyo federaal loogu soo oogay dad ka badan kun iyo afar boqol oo qof in ka badan siddeed boqol iyo konton ka mid ah ayaa qirtay dembiyadaasi laba boqol oo kalena waa lagu helay trump waxaa kaloo uu ka been sheegay dhinaca dhaqaalaha isagoo ku tilmaamay in xilligiisu uu dhaqaalaha maraykanka ahaa kii ugu wanaagsanaa taariikhda maraykanka xaqiiqaduse waxay tahay intii uu madaxweynaha ahaa donald trump hoosudhac dhaqaale oo ka dhashay xanuunkii covid nteen dartii dowladdiisii waxay soo amaahatay lacag gaaraysa saddex dhibic hal trilyan oo dollar sannadkii labada kun iyo labaatankii si ay dhaqaalaha u dejiso waxaa sidoo kale trump uu ka tegay aqalka cad iyadoo shaqooyinka dadku heli karaan maraykanka ay ka hooseeyaan sidii ay ahaayeen markii uu xilka qabanayey trump waxa uu sheegay in sicir bararku uu aad u hooseeyey xilligiisa isagoo tusaale u soo qaatay qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay laakiin xaqiiqda ayaa ah in siyaasadiisa aanay ku iman ee qiimo dhaca shidaalku uu ka dhashay xanuunkii covid nteen iyo dadka baabuurta kaxaynayey oo aad hoos ugu dhacay dunida oo dhan madaxweyne biden ayaa isna ka been sheegay mar uu soo hadal qaaday dawada insuliinta ee xanuunka kaadimacaanka lagula tacaalo oo uu sheegay inay ku kacaysay markii hore afar boqol oo dollar laakiin xukuumaddiisu ay gaarsiisay shan iyo toban dollar oo keliya laakiin xaqiiqda ayaa ah in maadadan insuliinta ay ugu kacisay dadka xanuunsan ee maraykanka oo aanay xitaa ceymisyada caafimaadku ka bixinaynin shan iyo soddon dollar sannadkii labada kun labaiyo labaatankii oo uu xitaa biden saxiixay sharcigii dhimista sicir bararka dhinaca ilmaskasoo ridista ama dhicisinta maruu ka hadlayey madaxweyne trump waa uu ka been sheegay waxa uu ku eedeeyey siyaasadaha dimuqraadiyiinta iyo madaxweyne biden xukuumaddiisa inay yihiin kuwa ku dila ilmaha yaryar uurka hooyadood iyo xitaa marka ay dhashaan xaqiiqda ayaa ah in guud ahaan sharciyada gobollada maraykanka oo dhan ay isku raacsan yihiin inay dembi tahay in la dilo ilmaha yar marka uu dhasho kadib arrinta ruushka mar uu ka hadlayey trump waa uu ka been sheegay waxa uu sheegay in waryihii maraykanka ee ka tirsanaa wargeyska wall street journal evan gershkovich oo ruushka lagu xiray ay ahayd in mar hore la soo daayo laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin uu lacago badan weydiisanayey isagoo biden ku tilmaamay nin mar kasta lacagta iska bixiya xaqiiqduse waxay tahay in biden uusan lacag ku bixin si loo sii daayo lahaystayaasha maraykanka waxaa kaloo been ah in putin uu lacag weydiistay si loo sii daayo waryahaasi badankood xilligii biden maxaabiistii ama lahaystayaashii maraykanka ee la sii daayey waxaa lagu soo daayey iyadoo ama maxaabiis kale la weedaarsaday oo aanay lacag la kala qaato jirin biden dhinaciisa waxa uu ka been sheegay hadalkii uu trump ka yidhi in maadada biliijta loo yaqaano ay suurtagal tahay in lagu daweeyo xanuunka covid nteen biden waxa uu sheegay in trump uu dadka maraykanka u sheegay inay isku duraan maadadaas xaqiiqaduse waxay tahay in trump oo arrintaa ka hadlayey uu isweydiiyey un in ay suurtagal tahay in maadooyinka biliijta ay ka mid tahay ee caabuqa lagula dagaalamo ay suurtagal tahay in sambabada bini'aadamka lagu duri karo iyo in kale trump ayaa ka been sheegay dhinaciisa arrimaha socdaalka waxa uu ku eedeeyey xukuumadda biden inay dad ku dishay xuduudaha maraykanka iyo in boqolaal kun oo muhaajiriina oo ku soo qulqulaya maraykanka ay dhintaan xitaa dad maraykanka u dhashay oo xuduudda ka soo gudbayena la dilay taasoo aan xaqiiq ku salaysnayn
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay isbeddelka ugu dambeeyey ee ku yimid qaababka socdaalka caalamiga ah iyo waddooyinka ay maraan tahriibta ayaa u furay kooxaha argagixisada sida isis oo kale inay indhaha u jeediyaan xuduudda koonfureed ee maraykanka warbixinu arrinkaasi ka diyaariyey wariyaha v o eda ee jeff selden waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sannadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha soomaaliya sababo la xidhiira colaadaha caqabadaha amniga ee ka jira qaybo ka mid ah dalka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada oo kusoo noqnoqday soomaaliya islamarkaana curyaamiyey guud ahaan waxsoo saarkii dalka waxaan sidoo kale eegi doonaa dhibaatooyinka bulshada arrintaasi ay ku hayso ma waxaa loo baahan yahay door wadajir ah oo bulshada xaggeeda ka yimaada mise kaalin dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan arrintaasi ayaa looga bixi karaa dhibaatooyinka jira mise la joogaa xilliga ay ku baraarugi lahaayeen soomaalida wax ka qabashada arrintan islamarkaana ay u istaagi lahaayeen waa mowduuca barnaamijka uu ku saabsan yahay toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan cabdixakiin cali guure abukaate xasan asmara oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed sidoo kalena barta sharciga iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay marka hore inaan ku horeeyo wasiir cabdixakiin guure caqabadaha ka waran xilligan haysta wax soo saarka guud ahaan soomaaliya iyo waxyaabaha hoosu dhaca ku keenay
zaynab adiga iyo kasoo qaybgalayaasha kaleba waan idin salaamayaa wax soo saarka beeruhu waa mar kastaba waxyaabaha u ah aasaaska u ah nolosha aadamaha una ah bays u ah wax soo saarka dowladaha iyo dadkeedaba waana meesha dhaqaalaha wadan kastaa huba uu maaratay ka jaango-ayo laga jaangooyo weeye dalkeennan soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamada ugu ciidda wanaagsan ama ugu wanaagsanba in wax laga soo saaro markii la eego magaranaysaa systemka waxsoo saarka ama dal kasta ciiddiisa iyo qaabka uu yahay waxaan xasuustaa beri baa jirtay laga qaaday wadanka sideed iyo tobanka gobol ee wadankaba ciid laga qaaday oo la geeyey shaybaar la geeyey sideed iyo tobanka gobol ee wadankuba waxay noqdeen meel ku habboon beerashada haba sii kala ficnaadeen wax soo saarka beeruhu mar kastaba waa waxa u ah halbeega u ah ummadaas nolosheeda iyo weliba dhaqaalaha dowladnimada maadaama ay sidaas tahay dalkeennan soomaaliya markii dowladdii maxamed saad barre burburtay kadib waxaan ogsoonahay in ay meesha ka baxday wasaaraddii wax soo saarka beeraha dadku marka soomaalidu way iska halgamayeen oo mar kastaba beeraha way iska falinayeen beerahooda maalinba heer bay u joogtay runtiina in beeraha soomaaliya maanta ay sidaa noqdaan waa wax ma garanaysaa aada looga shaqeeyay bay ahaayeen oo runtii juhdi badan lagu bixiyey markaan fiirno dhanka hay-adaha hadda caalamiga oo kale nala jooga ama hay-adaha u n ka oo kale nala jooga wadanka waxay lugta ugu badan ku lahaayeen in wax soo saarka wadanka la curyaamiyo sidoo kale maadaama ay meeshii ka baxday wasaaraddii beeraha ay meeshii ka baxday oo maamulkii dowliga ahaa uusan maanta tabar iyo awood uusan u hayn inuu maaratay la gareeyo wax soo saarkii beeraha dadka soomaalidu waa baraarugsan yihiin way soo jeedaan inay beerihii tabcadaan bay diyaar u yihiin laakiin caqabadda ugu badanee maanta ka haysata soomaalida wax soo saarka beeraha waxa weeye waa caqabadda amniga dadku haddaysan amni haysan beer ma falan karaan dadku haddaysan amni haysan waxa weeye fursad badan ma haystaan oo ay kusoo saartaan waxyaabaha ay markaa danaynayaan runtii dalkeenna soomaaliya dadka soomaaliyeed waa baraarugsan yihiin inay beeraha qotaanna diyaar bay u yihiin bangiyaana jira hadda la furay oo beeraha maaratay beeraha inay beeraha keliya waxsoo saarka beeraha ka shaqeeyaan loogu talagalay laakiin waxa weye meeshan waxaa ka maqan hogaankii dowladnimada ee wasaaraddii beeraha iyo sidoo kale amnigii dadku ay beeraha ku qodan lahaayeen abukaate xasan asmara ma waxaa la joogaa xilligii bulshada soomaaliyeed iyaga is abaabuli lahaayeen oo arrimahan wax ka qabashada u baahan wax laga qaban lahaa mise waxaa loo baahan yahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinkan wax looga qabto waan salaamayaa bahda v o eda iyo wasiirka iyo saaxiibka iyo mukhtaarba waan salaamayaa haddii aan gudagalo dhibaatooyinka hoos u dhigaya wax soo saarka waxaa ka mid a waddanka uu burburay wakhti badanna dowladnimadu waa ka maqnayd ee nidaamyada hadda jira soomaaliya ama dowladda dhexe ha ahaato ama maamul goboleedyada ha ahaato midnimo kama jirto shacabkii baana midaysnayn markaa taasina dhibaatadeeda ayay leedahay waddankii oona amni ahayn iyaduna waa keenaysaa inuu wax soo saarkii hoos u dhaco dadkii oona haysanin dhiirigelin lagu dhiirigeliyo inay waddanka wax soo saar ku sameeyaan qofkii isxilqaama ee yidhaahda inuu damco inuu sameeyo damco inuu wax soo saar la yimaado wax soo saarka xilliga uu wax soo saaranaya baa lagu soo aadinayaa wax mucaawino lagu magacaabay waxyaalaha dhibaatada keenaya inuu wax soo saarku yaraado goobihii ugu muhiimsanaa uu cadowgu gacanta ku hayo taasina waa keenaysaa inuu wax soo saarkii yaraado iyo isu socodkii waxyaalaha keenaya ama hoos u ridaya wax soo saarka dadkii oo xilli roobaadka keliya wax beeranaya taasina waa keenaysaa oo dadkii haddayna haysanin waxyaala isku ugu kaalmaystaan ama wax ku soo saartaan haddayna haysanin oo webiyaashii iyo wixii ay biyaha kaga soo qaadan lahaa inay haysan taasina dhibka waa keenaysaa waddanka waxaa aad ugu yar maalgashiga wax soo saarka ayaa aad ugu yar waxyaalaha ugu badan weeyaan weliba oo dadkii baana kalsooni haysanin qalabka beeraha ama wax soo saarka oo aad u xadidan iyaduna waa keenaysaa dadkii oona kalsooni ku qabin waddankiina waa keenaysaa duruufo jira awgood amnigii oona qacanta lagu hayn isaguna waa keenayaa iyo doctor mukhtaar isla su-aashaasi seyna abukur waa ku salaamaya walaal adiga iyo runtii asxaabta ku xiran v o ed oo meel walba ay joogaan caalamka ay ka dhegeysanayeen sidoo kale waxaan salaamaya wasiirka iyo saaxiibkayga abukato xasan asmara seynab walaal aniga waxaan qabaa runtii saaxiibaday feker ka duwan waayo xukuumadda sideeda waxay qabtaa wasaaradda beeraha ujeedkeeduna uu yahay horumarinta beeraha iyo wax soo saarka dalka dowladda sideeda waxay dejisay qorsho oo ah in la horumariyo beeraleyda oo loo sameeyo wax alla wixii facilitated ah la siiyo abuur loo diyaariyo faw hay-adda laleeyahay oo qaramada midoobey iyaduna waxay keentaa waxyaalo badan runtii oo horumarinta ah in lagu taageero wax soo saarka beeraleyda dalka oo dhan waxaan xasuustaa runtii inay keeneen makiinado cagafyo keeneen abuuro kala gedisan ay siiyeen dhammaan inta iskaashatooyinka oo ah guddi ka kooban beeraleyda si loo horumariyo horumarinta beeraha annaga haddaan dhahno waa dhaliilaynaa dhinac walba aan ka dhaliilino wax shaqaynaya maaha dowladda runtii waxay wadaa dadaal aad iyo aad u culus oo ah meel alle meelihii laga xoreeyey dhammaan qolooyinka nabadiibka ah in horumar loo sameeyo beeraleyda qorsheeyaan waxaa kaloo jiro guddi la yiraahdo guddiga beeraleyda oo isku duuban ay ka shaqeeyaan wax soo saarka oo dowladda runtii ay ku xiran yihiin ay ku xiran yihiin maamul goboleedyada ay ku xiran yihiin dhammaan beeraleyda ku sugan gobolada wax soo saarkooda runtii wuu muuqdaa xoogaa ciladaha jiro oo xagga amniga ah taa waa isla garanay laakiin inta shaqaynaysay waxaan aragnaa dalka waxa kasoo baxayo oo runtii maalinba maalinta kasii dambeyso dowladda ee runtii qorshaheeda ujeedka ugu muhiimsan uu yahay in sidii loo horumarin lahaa ganacsatada oo beeraleyda oo qaabkii wax usoo saari lahaayeen waana la dareemaya waana aragnaa waayo hadaad fiirisaan fasalooyinka wax soo baxaya kala duwan oo dalagyada ah maalin maalinta ka dambeyso dadku waxay arkaysaa inay sameynayaan horumar oo ah xagga green farm layiraahdo beeraha oo runtii dadan oo wax laga soo saaro beeraha furan ayagana wax laga soo saaro intaan waxaa keenaysa oo isku xirka sameynayo qaabkii wax loo horumari lahaa oo loo sameyn lahaa dowladda runtii qorsho aad u mahaamsan ayay dejisay waxaan rajeynayaa in wax soo saarkaas u socon doono haddii aan dib kugu soo noqdo guuri waad dhegeysanaysaa mukhtaar waxa uu ku doodayaa in dadaal socdo oo dowladdu iyo hay-aduhu ay wadaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira islamarkaana sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka adiga inaba ma kuu muuqataa in wax un dadaal ay socdaan
sina waa maasan tahay horta saaxiibkay mukhtaar waan dhegeysanayay dhab ahaantii wax soo saarka waddanka iyo beeralaydu siday u shaqeeyaan soomaaliyeed iyo ma garanaysaa sistamka beeraha lagu falo horta intaba xoogaal baan u nahay waana ka warhaynaa waddanku waxa weeye beeralayda soomaaliyeed intii karaankooda waa dadaaleen waxay soo saari lahayna waa soo saareen tacab ku filanna way galeen haddaad u kuur gasho oo tagto suuqyada lagu iibiyo dalagga waxsoosaarka waddankana waad ka arki kartaa runtii halkaas baad ka fahmaysaa sida waxsoo saarka beeraha soomaaliyeed yahay iyo siday u dadaalayaan dadka beeralayda ah in beeralayda soomaaliyeed ay tacab ku filan soo saaraanna waxay u baahan tahay maanta runtii laba arrimood baa ka haysata arrinta koowaad oo ah horta koow xagga amniga amni marka la leeyahay amnigu ma aha keliya dhibaatooyinka ay ku hayaan qolooyinka nabadiidka ee khawaarijtu maaha keliya maaha amnigu waa qaybo badan yahay waxaa ka mid ah markii beertii la tabco oo dad qofkii oo beertii tabco oo kharash geliyo oo ma garanaysaa dadaal iyo juhdi ku bixiyo ayaa laga yaabaa inay webigii inuu biyobaxo keeno oo qofkaa tacabkiisii iyo dadaalkiisii iyo wuxuu juhdi beerta geliya kharashkiiba halka ay ku khasaaraan waxaa ka mid a dad baa ka dhalan kara beeraha qaar oo gubi kara intaasba waxa weeye waa xaalad amni darro oo haysata beeralayda waxaan maqlayay maalin dhaweyto qolo beeraleyda oo ka cabanaysa qolooyinkan khawaarijta oo dhahaya markaan damcna inaan beerihii falanno waxaa noo yimid qoladii al-shabaab baa noo timid waxay yidhahdeen beertan ma fali kartaan geedkanna ma goyn kartaan ka baxay beerta sababtu maxay tahay annagaa ku dhuumana horta kow caqabadda koowaad ee ummadda somaliyed ka haysata xagga waxsoo saarka beeraha waa kow number one waa xagga amniga midka labaad ee asna culayskiisa leh waa xaggii serviskii dowladda wey hadday tahay waraabkii hadday tahay siirkii iyo wixii maaratay dhulka lagu beeri lahaa hadday tahay markii wix soo saarkii la gaaro oo wixii soo go-aan ciddii ka saacidi lahayd inay dadkaasi si saxa oo wanaagsan ay uga macaashaan waxay soo saareen intaasba serviskii dowladeed waa ka maqan yahay xagga beeralayda soomaaliyeed sidaa daraaddeed dhibka ka haysta maanta beeralayda wax soo saarka waa xagga seerfis la-aantii dowladda dhankeeda ka jiray iyo xagga amniga
abukaata asmara mar kale haddii aan kugu soo noqdo waad dhegeysanaysaa guuri waxa uu leeyahay bulshada waa ay dadaalayaan balse adeega dowladda ayaa meesha ka maqan adiga caqabadda wax soo saarka haysta maxay adiga kula tahay bismillaah waa mahadsan yihiin saaxiibaday iyo saynaba waa mahadsan yihiin caqabadahaas haysta wax soo saarka dadkii oona ku baraarugsanayn wax soo saarka dalagga iyo shacabkii oon isku furaynoo waddankii duruufo amni jiraan iyaduna waa keenaysaa abaarihii oo waddanka daba dheeraadayna waa keenayaan maadaama ay dadkani xilli roobaadka keliya wax beertaan taasina caqabadda way ka qayb qaadanaysaa dadkii oona haysan wax taageero ah dowladdii dhexe aana ka haysanin hadday amni tahay hadday taageero kala tahay taa waxaa u sii dheer cashuur bay ka qaadaan dadkaas saa u dhibtooday sidoo kale maamul goboleedadii oo iyaguna doorkoodii gabay hadday tahay taageero iyo hadday tahayba amni waddankii oo duruufo badan ku jira taasina way keenaysaa weliba dhaliishaa waxaa iska leh wasaaradihii loogu tala galay inay hawshaas wax ka taageeraan ayaa dhaliishaa weliba iskale dr mukhtaar waad maqlaysaa abukaataas mare waxa uu leeyahay dadka kuma baraarugsana inay wax soo saartaan marka laga soo tago caqabadaha amniga iyo weliba abaaraha soo noqnoqday iyo gaabiska dhanka dowladda marka laga soo tago adiga inaba ma aragtaa dhaliisha asmare u jeedinaya bulshada lafteeda inaysan baraarugsanayn
saynab walaal anigu waxaan qabaa intii xukuumaddan uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse bare iyo wasiirka beeraha maareeye ay tahay xilliga ugu wanaagsanaa ee uu soo maro wasiir beera oo soomaaliyeed waayo maareeye wuxuu sameeyey xisbi la yiraahdo green party micnaheeda xisbi green party oo ah ka kooban ilaa iyo toddobaatan iyo lix xildhibaan oo ah golaha shacabka badankooduna ay yihiin wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlo dhammaantooduna ay runtii xisbigaas ay ka tirsan yihiin sidii lagu horumari lahaa beeraha iyo dalagyada dalka waa wasaaradda ayaa intaasoo xildhibaan oo juhdi gelinaya sidii horumar loo sameyn lahaa beeraleyda soomaaliyeed iyo wasaaradda beeraha uu hogaaminayo maarey oo xisbigaasi ay maalinba qorshahooda oo yihiin aan xaqiiqda aan la socdo waan aragnaana horumarka u socdo iyo qaabka wax loo wado runtii waan soo dhoweyneynaa aniga waxaan qabaa inay tahay dadaalka ugu fiicnaa uu maanta uu marayo beeraleyda soomaaliyeed wasaaraddii maamul goboleedyadii sidoo kale waxaa jooga agaasimihii guud ee beeraleyda profesor maxamuud oo ah nin ruugcadaa ah uu ka soo bilaabay zero dalka burburka markuu dhacay wasaaraddii loo dhiibay ilaa hadda uu haayo ka shaqaynayo soo gaarsiiyey maanta meesha ay marayaan dalagyada kala duwan mar walba uu ka keenayo brazil meel walba oo dhan philipiin waxaan arkaa dhowr jeer oo dalagyada oo caalamka xilligan socdo waayo abuurada qaar waxay yihiin moos oo intaasoo gacmood baxayo qudaar intaasoo baxayo oo la jaan qaadayo caalamka xilligan waxa socdo runtii waan soo dhoweyna waxaan dhihi lahaa aniga waqti ugu fiicnaayo uu runtii ay kusoo beegantay in laga shaqeeyo horumarkaas socdo ani waan qabaa dowladda inay usoo jeesatay toddobaatan iyo xoogaa xildhibaan maxay kula tahay oo wasiiradii ay tahay saaxiibada inaa fahansiyaan rabaa arrintaas ay la socdaan waxaan dhihi lahaa waa waqtiga ugu wanaagsanaa
aye guure waad maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay mukhtaar maxaad ka dhihi lahayd
waan dhegeystay codka mukhtaar runtii doodiisaas si fiican baan u dhegeystay waxaweeye horta in adeegii dowladnimadu ka maqan yahay beeraleyda soomaaliyeed taas doodi kama taagna beeraleydu runtii waa dadaaleen intii karaankoodana tacab iyo waxsoo saar way galeen laakiin beeraleydu haddii aysan adeegii dowladnimada saxdaay haysan yacnii wixii ay u baahnaayeen oo dhan sooma saari karaan maadada labaad dalkan hadda magaalada muqdisho hadda aan joogno bangi beeraha maalgeliya oo ganacsi soomaaliyeed ay furatay baa jira oo beeraleyda maalgeliya oo beeraha kaba barnaamij la yirahdo waxaan arkayo kobac la yiraahdo oo beryahan aada loo haysiinayay oo isagana keliya wax soo saarka beeraha loo unkay oo iskaashato ah ummadda soomaaliyed lagu wacyigelinayo siday usoo saari lahaayeen dalagga beeraha lagu wacyigelinayo runtii rag badan oo dhakaatiraa oo beeraha bartay ayaa runtii waxay u ahaayeen hormuud u ahaa oo shaqadaa waday soomaalidu beeraha way ku baraarugsan tahay beeraleyda soomaaliyeedna way shaqeeyaan laakiin caqabada ugu badan ee beeraha haysata waxa weeye adeega dowladnimada ka maqan meeshaas dadku ilaa adeegii dowladnimada saxdaay helaana inay wax dalag ku filan ama wax soo saar ku filan ay soo saaraan suurtageli mayso dalkani wuxuu u baahan yahay in amnigiisa la xaqiijiyo si beeralaydu ay u soo saartaan dalagga u baahan yahay dalku waxay u baahan yahin adeega dowladnimada in la gaarsiiyo oo seefiska dowladdu gaaro beeralayda siay usoo saaraan dalaggii uu dalka u baahnaa intaasoon suurtagelina runtii way dhantaalnaanaysaa beeralayda soomaaliyeedna sooma saarayso dalag ku filan dalkanna weligiis curyaankaas iyo handikaabkaas oo ku jiraya
waxaan hadalka siinayaa abukaate asmara aad baa u mahadsan tahay saynab iyo saaxiibadayba ee caqabadda ugu weyne ayna haysata inaa dalagga la soo baxno waa amniga qofka bilaadanka hadduuna helin amni horta horumar lagama hadli karo wax soo saar baanan laga hadlaynin nolol kalaan laga hadli karin qofka bilaadanka shayga ugu horeeya waa amni amnina ma haysanno ee weliba soomaaliya meelihii ugu muhiimsanaa ugu wax soo saarka badnaa waxaa haysta nimankan jid iyo jahadiidka dowladdii dhexana doorkeedii mayna qaadan oo dowladdii waxay ku mashquulsan tahay howlo siyaasadeed oo kale ku mashquulsan tahay iyadoon dalkii laga sifaynin nimankii jidya jahdiidka ahaa markaa caqabadda ugu weyna ina haysata waa amni amnigiina waddankii laguma hayo markaa caqabadda ugu weyn waa amnigaas amnigaana dowladdii dhexa ka ka gaabisay markaa sidaa daraaddeed amni oonan la helin wax horumara oo jiraya ma jiro aye mukhtaar sida asmare uu ka dhawaajiyey ma aragtaa in caqabadda ugu weyn ee hadda taagan ay tahay amniga iyo meelihii ugu wax soo saarka badnaa dalka oo dowladda aanay gacanta ugu jirin
saynab walaal saaxiibaday runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin dooda wanaagsan siday u daadahinayaan waxaan rabaa saynab walaal inaan isla aragno amniga meesha uu maraya iyo meeshii laga keenay amniga hadda wuxuu marayaa xilligan lagu hadlaya caasimadda waad aragtaan amniga sidii looga shaqeeyey shabeellada dhexe waad aragtaan horumarka la gaaray meesha la marsiinaya qolooyinkan nabadiidda ah shabeellada hoosene iyadana hadeertaan gacanta lagu hayaa waxaa dhiman waxa weyaan jubooyinka iyaga oo intaas yar haray laakiin boqolkiiba inta ugu badan dowladda ayay gacanteeda ku jirtaa oo hadda waxaa joogo niman badan oo iyo waddanka yimaadeen rabaan inay maalgashi ku sameeyaan xagga beeraha sidoo kale badda ee la yiraahdo blue economic waxa la yirahda ayaa jiro oo ah kheyraadka ku jiro badda in ay iibsadaan sidoo kale xoolaha oo dhammaantood uu horseed u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo ahaa east african community aan ku biirnay ganacsiga east africa beryahan wax socdo dalkan waad aragtaan waxaa joogo dad badan oo daneynaya inay maalgasha xoogan ku sameeyaan beeraha iyo inta hadda aan sheegay taana waxaa horseed u hebo hogaanka iyo qaabka wanaagsan oo runtii uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda safar walba uu baxo oo wax soo saar iyo horumar laga dareemayo dalka beerahiina waxa weeyaan waataan horena uga hadlaan nahay wasiir maareeye oo runtii aad iyo aad xoog u saaray in ay runtii maalgashi dalka ay yimaadaan daneynayana beeraha iyo horumarka inay wadanka wax soo saarkii lagu yaqiin waxaa soo hadlaya hadda warshadihii iibsan jiray muuska iibsan jiray qudaarta kala duwan qaliijka sidoo kale ayagana waxay keensadeen codsiyo badan ay leeyihin waxaa rabnaa wax soo saar intaasoo dhan waxaweyaan waxa weyaan horumarka socdo weeye iyo dadaalka badan oo xoogga la wado maanta ugu dambeysay waxaana laga cafiyey deemankii badnaana lagu lahaa soddon iyo lix milyan oo ahayd deemankii cafiska ahaa wadanka tilaabo walba tilaabo waxa lagu sii kordhinaya oo xukuumadda ay wadaa qaabkii wadanka aan tareenka uu socdo inaan laga degin oo socdo micnaheeda horumarka dalka uu hore u socdo wax walboo aad aragtaan un-ka inaan qeyb ka noqonay inaan ka noqonay hay-adda united nationka security councilka membership noogu dambeysay toddobaatankii madaxweynaha daqiiqad walba wuxuu sameynaya horumar waxaa soo haray beeraha weye beeraha wadanka dalka inta ugu badnaa hadda gacanta ayaa lagu dhigay siba wasaaradda beeraha qorshaheeda waxaan leeyahay wax soo saar badan ayaa la dareemaya mar dhowe insha allah gure ee dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha haysta iyo beeraleydaba ma ahan wax yar xalka muxuu yahay si dhibaatadan soo noqnoqota guud ahaan wax looga qabto
walaalsina waa mahadsan tahay xalku wuxuu noqonayaa horta kow in dhulbeereedka soomaaliya loo helo amni loo helo khaasatan gobollada ay maraan labada webi ee runtii aan dhihi karno waa gobollada waxsoo saarka waddanka gobolladaas kow horta inay helaan amni ku filan beeraleyda iyo dadku inay u helaan ruksad iyo fasax inay u helaan inay tacabka beeraha ay horumariyaan waa maaddada koowaad midda labaadna waxa weeye in dowladdu la tayeeyo dowladdu ay tayeyso wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha oo la tayeeyo runtii sida wasaaradaha kaleeto ee muhiimka ah sida magaranaysaa wasaaradda amniga oo kale iyo gaashaandhig oo kale in loo tayeeyo wasaaradda beeraha loo tayeeyo oo dalkan la gaarsiiyo in heer wasaaradda beeruhu ay ku fargarayso baahida beeraleyda adeegii ay u baahnaayeenna dowladnimona la gaarsiin karo beeraleydii intaa haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa iska bedeli doona wax soo saarka beeraha muhiimadda kale oo ah weliba dadka soomaaliyeedoo maanta ku baraarugsan waxay beerahooda kala soo baxaan mooyaane inaysan wax kaloo baahi tiri kara aysan jirin taas oo saacidaysa marka in la soo saaro runtii dalab ku filan ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin labadaa arrimood dadku inay helaan intaa haddii la helo waxaan isleenahay wax badan baa iska bedeli doona amniga waxsoo saarka waddanka iyo dalaga iyo khayraadka waddanka soo go-a
abukaati asmara dhankaaga muxuu xalka kula muuqdaa oo caqabadahan jira looga gudbi karaa
saynab aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ead u daadihinaysay xalku wuxuu yahay dowladda federaalka oo qaadata doorkeedii meesha waxaa ka maqan doorkii dowladda federaalka oo ah midda ugu muhiimsan inay ka qaadato oo ah amni dalka inay ku soo rogto xasilooni iyadoo ka sifaynaysa jidiyo jahadiidka waddanka haysta doorkaasaa ka maqan qodobka labaad inaa midnimo la helo dowladda dhexe iyo maamul goboleedada oo midaysan hawshaas ina la wajaho oo howlaha siyaasadeedee laysku hayo laga tago in la helo shacab midaysan dowladda waxaa ka maqan doorkeedii baa ka maqan dib u heshiisiin inay shacabka u samayso dadka shacabka ee dhiigoodii uu ku daadanayo bilaa macnaha weliba maalmihii ugu dambeeyey hadda ay socday inay dowladdu doorkeeda qaadato iyo maamul goboleedadoo la socda dalkana amni lagu soo rogo marka amni la helo ayaa waxyaalaha kale layska waraysan karaa doctor mukhtaar adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka dhibaatadan taagan guud ahaan ay haystaa waxsoo saarkii dalka muxuu xalkeedu yahay oo looga bixi karaa saynab walaal aniga waxaan is dhihi lahaa qorshaha wanaagsan oo socdo oo cimilada ku saabsan oo ah wasaaradda cimilada micneeda wasaaradda environmental wasaaradda qorsheynta wasaaradda beeraha dhammaantood runtii aad iyo aad ayay u dadaalayaan wadanka meeshii laga keenay iyo meesha maanta aan marayno waxa u dhexeyso different aad iyo aad gaab weyn ayaa u dhexeeyo micnaheeda horumarka la gaaray horumar wanaagsan ayaa lagu socdaa oo jidkii wanaagsanaa iyo iftiinkii ayaa ifayo iftiinkaasna oo hor loo ballan qaaday in runtii soomaaliya barwaaqa in la arki doono dadaalka wuu socdaa waa in qayb laga wada noqdaa lala shaqeeyaa dowladda dhexe lala shaqeeyaa maamul goboleedyada la wada shaqeeyaa qof walba muwaadan soomaaliyeed qayb ayuu ka yahay maaha madaxweynaha keliya inuu mas-uuliyad dusha in laga saaro layirah wax walbao dhan adayga qabo qayb walba in laga wada qabtaa la rabaa nin walbo muwaadan soomaaliyeed meel walba uu joogo inuu qayb ka noqdo niyadda uu geliyo inuu qayb mas-uuliyaddeeda uu ka yahay taa ayaa horumar lagu gaarayaa laakiin dadaal xoogan waa la wadaa oo runtii xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare xamsa oo xalay aad aragtay khudbadii uu ka jeedayay juun madaxweynihii sidoo kale wasiirada sidoo kale xukuumaddii dadaalkaas de mar keeneen maamul goboleedyada sidoo kale isku wada duuban dalkii waxaan leeyahay ifalaalo waxaa soo baxaya oo horumar barwaaqo ah caalamkii uu soo jeedsaday oo dalka inuu maalgashiga sameeyo beeraheyna waa aragtay hadda xajka ariga ugu badnaay waa kii soomaaliya laga qaaday intaasoo malaayiin ari ayaa la geeyey xajkii taa uu runtii horseed u ahaa safiirkeeni sacuudiga noo fadhiyo ambashadoor aweys xaaji oo runtii ka shaqeeye sidoo kale aweys xaaji uu ka shaqeeye soddon iyo lixda milyan maanta sacuudiga oo annaga naga baxshay uu soo sameeyey waxaan leeyahay madaxweynaha runtii dadaalka xoogan uu haayo oo diyaarada aad aragtaa wiig walba baxayo meel walba asaga soo xalinayo meel walba uu runtii ordayo way iska jiraan mucaarado iyo dad dhaliirayo laakiin waxaan leeyahay wadankii ifaalaa socdo oo horumar ah horumarkaas inuu qof walba muwaadin soomaaliyeed qayb ka noqdo ayaan leeyahay waa mahadsantihiin intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana marti ku ahaa oo ka qayb qaadanayay wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan cabdixakiin cali guure abukaate xasan asmara oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed sidoo kalena barta sharciga iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sinab abukar maxamed oona la socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii mrs xiis codka xiis ayaa u dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo tan iyo idaacadeenna idaacaddeenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo say